sideexay tahay waa waxyaalaha lagaga badbaado tasriifka asmaada lagaga badbaaduu kaba mid yahay ruuxii aan garanahayna qalabkiisa waa asmaada ku qaldamaya ama uu tasxiifinayaa badnaan ee aadna iyagu ay ugu cinaayoon jireen oo waxaa la yidhaahaan dee ruuxa waxaa badnaanaysa aqlaadiis dadkii ehlocilmigaa dhexdooduna uu ku fadeexoobaya markuu kolba dee si si aan ahayn uguma dhawaaqo oo waa anwaacihiisa kugu ahamsan bal suyuudi oo kale alfiyadiisa dee wuxuu kaba dhigaa inuu ahamu anwaaci alxadiidi ma'talaf ayuu kaba dhigaa welibana kitaabka suyuudi maanta halkan aad buu uga waasacsan yahay kitaabkan aan hayno iskuma dhowa waayo iminka kontomeeye baydun baaba aynoo bilaabmi doonto arki doonaa suyuudina ilaa boqol iyo afar bayd buu gaadhsiiyaa inta ku sheegan halkan labanlaabkeed ayuu bal markaa sheegayo kale halkaas mufiid ayuu u yahay kitaabka suyuudi marka la eego alfiyada suyuudi halkan aad bay ugaba badantahy maan leeyahy alfiyadan ciraaqay iyadoo weliba haddee in cid ciraaqay wuxuu madminaya ibnu salax ibnu salaxna markuu majmuucadan sheegay ayuu yidhaha haddii dee iminka ruux kale wax kaleba aanu rixlo gelin uu xereeyey wuxuu soo kasbaday intaas bay had waa intaan masalidka mukhtalifkan arki doone arka laba saddex shaan kuba qaadan doono hadduu intaasu rixladan oo u baxay iyo xerayn u baxay waxa uu helay ee uu soo faa'idaystay intaay noqoto rixladaasi rixlo qiimamle oo dee uu ka soo faa'iiday ayay noqonaysa hadal macnihiisu yahay buu taa yidhi adugu bal markaa kitaabka suudina waa dee kasii badan yahay dee kolle kitaabka suudi halkaan ku aqriya xataa waxaa jirtay kol dee malaa dadka qaarna way joogeene intaa musalifka kitaabkaasuna markaan doonaya bukhaariga inaan bilaabo aan gaar ahaan soo dhawo aqriba lix ajaladoodna ahayd axmed balawacani waxaad u ihtimaamtaa waxaad u ihtimaamtaa adigu ood ka dhigtaa waxyaalahaad ku dadaalayso bimaa ay bimacrifati ma kii macrifadii iyo garashadiisa suuratuhu suuradiisan uu qormayaa muctarifun mid iyadu iswaafaqsan ay tahay ama isu dhumaysa iswaafaqsan khaban xagga dhigaalkoo si u wada qormaya walaakin lafduhu laftigiisu mukhtalifun mid mukhtalifun mid iskhilaafsan uyo marka lagu dhawaaqayo ee laba dhawaaq kala yeelanaya qoraalkiisa si u wada qormaya kutubtii inta badan xarake iyo waxyaalaha loomaba yeelo oo xarakay ku kala dunaan dhibcay ku kala dunaan waxyaalahaasi laakiin dhawaaqise sibay u wada qormayaan dhawaaqise waa ku kala duwan yihiin balka caynkaasa wey ihtimaam culimadna ahamiyada uu leeyahay daraaddeed ayaa kutubtii halkan u alifeen qayb buu sheekhu idinka sheegaya waa eegan doontaan waliba dee qaybo aada u muhiimina way maqayin mala kuntumeeye inka badan bay gaadi kutubta almuctarif wa mukhtalif ha kala dudunaato ha kala waaweynaatee culimadu barkood dee khaas ha ahaato ee ay dejiyeen halkan kutubtaasna kolley dee halka hoose waxaa inooguba sugan kutubtaasii ugu waaweynaa ama dee waa waktigiisii iyo intii ka horeysay kitaabka ugu weyn waa kitaabka al-ikmaal la yidhaah ee ibnu mafula ameerkaa la odhanayay uu leeyahay kaas baa ugu weynaa oo yidhaha todoba mujaladiya lagu madbaceeyey malaha dabcadiisii hore hindiya kollay dabadiina kutub baa soo cusboonaatay qaybtaasna waa ka inoo sheegaya xagga hoose wixii duyuula kitaabkaasi leeyahay laakiin kutubta maanta saaxada jirta fiisna waa yaallaa waa madbuuc waana kitaab culimadu ay amaaneene laakiin kollay laba kitaab baa ugu ahamsan oo isku wakti la dejinayay waayo ama dee waktiya isku dhow laba nin oo isku wakti ahaa ayaa labada wada waday kitaab dahabi baa jira oo la yidhaha almushtabih dahabi baa dejiyey kollay dabacaadkiisi ugu horreysayna malaha nin mustashriqa oo gaala ayaaba madbacadii ugu horreysay kitaabkaas lahaa umuurahana waa u cinaayo odano dee kutubta qayban bay madbaceeyeen waxyaalahan de mustadi hasa dabcadiisa hore horta dabcadii dambe mooyeen kitaabkaas laakiin dahabi ta ka yar dhacday waxay ahayd isagu kitaabku waxyaalaha lagi la dabdinayo la doonayo tasxiifi lagaga nabad galo ayaa halkii uu si kale ku dabdin lahaa ayuu qalin waxay dhahaan dabdigan qalamka ujeedada xarakadan caadiga inu xarakaysano ayuubu kitaabkii ku xarakeeyey iyo dabdigan caadiga taasna waxay keentay in nuskadii baa isbedelayso qalad baa dhacayo in dee tasxiifkii lagagama badbaadi waayo mukhtasarna uu noqday kitaabkiisaas baa wuxuu u asal noqday laba kitaab mid xaafidna xajar baale afar mujalladna waa ku madbacaysan yahay waxaa lagu magacaabaa tafsiru lmuntadihi bitaxriiri lmustadih xaafid ibnu xajar waana kitaabka sacuudi keligii uu sheego oo markuu sheego dee cid wax aliftay halkan cabdulgani in ugu horreeyey walow sheekhu isna kitaab leeyahay laakiin sheekhiisa uu ka hordejiye daara qudni cabdulgani ugu dambeeyey dahabina markii dambe uu aada ugu cinaayooday ayuu dhaha uma cuniya biljamci fiihi xaafid ibnu xajari fajaaa iyo jaamici muxarari waa kitaab waa kaas kitaabna waa kitaab kaloo la arkay isaga dabadi un baa la dejiyey waktiyadiisaas xaafid ibnu xajar markaa ma arag kitaabka dee mar dambe inuu arkay mooye horta markaa uu kitaabka dejinayey ninka dejinaya kalena kitaabka xaafid uu maqlay markaa inuu jiro laakiin mu arag waa ibnu nasirdin in la yidhaaho oo ninkana rajul wasri keyrkiiba ninkaasa kitaab buu leeyahay tawdiixu mushtabih la yidhaaho isaguna waxaa asal u ah mushtabihii uu lahaa dahabi sida kaa xaafid ibnu xajar baa asal ugu yahay kaas marka waa kitaab isagu waasica aada u basisan isagana la madbaceeye isagoo muxaqaqa oo mujaladka faariska markaan ka reebno intiisa kale sagaal mujalad bay ku madbacaysan tahay waana toban mujalad bal marka kitaabka xaafid waa maqlay uun xaafidna way is ogaayeen de waa yaqa aad bay isu yaqaaneen waana is arkeen in yar buu ka hor dhintay ibnu nasiridin malaa tobaneeyo snood buu ka hor dhintay xagga da-da ma garan karay inuu ka weynaayen kara inaan kaba weyneyn baa suurtagala markuu maadada xajar maraya oo kale xajar imanka dee tawduuxu mustabi ayuu tarjamadii kusoo daray ciddii xajar magacyadii xaafid xajar buu kusoo daray oo yihi wana caalimu saasoo dee imanka basar kubadna lahuwa xayun alaan yurzaq markaasuu soo qaaday inuu kutubtiisii uu lahaa buu kasoo qaaday kitaabkan markaasuu meelo qaarkood tasaa-ul laba yimuu lahaa deeto layta shicri isagoo kaba cabiraya talo dahabi awhaan badan baa ka dhacday awhaamtii wuxuu noqday iska raacay mise waa taxriiriye taa isagii markaa ma dabdinayn muxuu ka yeelu lahaa awhaamtaa dahabiyo markaasuu dee hadduu sina dhanacan kale uu u dhacu lahaayo hadduu isagu awhaamtaa raaco ayuu soo qaatay dee bayt sayre ma anta awalu saare magarlahogabaru ana nin gudayo markaa dayaxoday ama cadee dayax dhawaaba kaa dhacaya islahaa dee dhulka halka iftiinkiisa ku dhul maroo kale kii ugu horreeyey matiiakaas adugu bal markaa u wadeeyo dee uu maqlay kitaabka laakiin ma arag bal markaa labada kitaabba dee labaduba maanta madbuuca tafsiir lmuntabihi bitaxriiri mushtabihi iyo tawdiixu lmushtabihi oo ibnu nasiridin oo ka ibnu nasiridin oo kitaabkaa dee aan arkayno intuu gaarsiisa yahay waa toban mujalado marka ibnu nasiridin baan haysta laakiin kaa xaafid ma hayeen bal markaa labada kitaabba dee adigu kolley laba kitaabo muhim ah waxyaalaha dee caamkaabaan sheegayna ama waxa khaaska ah ee bukhaari iyo muslim khaaska oo majmuuco arki doona markaasaan eegi doona hadday wax jiraan bal markaa waxa weeye kolle waktigii waaba dhacay wacdii waxaad u ihtimaamtaa bima wax suura bimacrifati ma fi macrifadii suuratuhu suuradiisu muctarifu mid iswaafaqsan ay tahay khaban xagga dhigaalka walaakin laftuhu laftigiisu mukhtalifun iskhilaafsanaa kaas baa laba qaybood mid waxaan baadid ahayn oo fara badan oo u baahan inaad dadka culimadaastooda ka qaadato oo dee xifdi iyo naqli un kaaga baahan midna waa mid ayaar dabdiyaan markaa qaybta ay dabdinayeen ayaa laba kaole mid waxay dabdiyaan bukhaari iyo muslim ama muwadacana raaciyo saddexaasay dabdiyaan waxa kuba sugan midna waa wax caamo kutubtay si guud u dabdiyaan bal markaa kaa horeeyar caamkaa ee kutubta si guud ay u dabdinayaan baa inoo soo horeyn ka kalena inoo dambeyna wuxuu yihi markaa naxwu salaamin waaba ismiga salaam fasadka alcusle oo macnaa shad adigu kullahu dhammaantii waa laamtiis oo macnaa dhammaantii kutubta oo dhan markaad ku aragta magacaa wax leh salaam dheh salaam dheh hadiyo goorna jaanibka yar bay soo koobaan dee koobmaya ayay tiriyaane macnaa ismiga salaam kutubta oo dhan adigoon kala qaadin magacaa haddaad aragto magacaa carabna hadduu yahay iyada shad laamtiisa oo salaam dheh labna salaamin imikaysisna inoo soo reeba ladu macnaa ilaa wey labna salaamin waa cabdullaahi ibnu salaam un mooye waalidkii alxibra caalimka ahaa dee kutubtii orana waa yaqaanay dee bintan waa cabdullahi ibnu salaam saxaabigaas weeyaan macruufka kolley alxabra iyo alxibra labadaba way ku dabdiyaan muxadisiinta alxabray uga badan yihiin luqawiintu waxay leeyihin waxaa sii fasaaxo badan iyadoo xada la kasriya laakiin laba macna caalim wey labna salaamin labna salaamin ay labna salaamin inaan salaamin mooye alxabra iyo walmuctaziliya wa ila lmuctaziliya ninka muctaziliga ahe aba caliyen aba cali kunyadiisu ay ahayd oo kaa isagoo muctaziliga ee kunyadiisu ay tahay abaa cali ay tahay waa marka waa jubai ninkii la odhanaya abu cali yiri jubai la odhanayey waana nin markaas kolley dee wala mutaqadima kutub kala duwana lahaa abulxasan ashcari waa sheekhiisii hore intaanu markaa ictizaalka iyo waxyaalahaas kaba tegin bal markaa ninkaas isaga jubaayi waana awowgii weeyaane isaga waxaa la yidhaha maxamed ibnu cabdilwahaab awowgiisa maxaad odhan salaam baad odhan cabdillahi ibnu salaam nimashadiisa salaam baad odhanaysa ilaa walmuctazila abaa caliyimi fahuwa ninkan abaa caligani khifuljadbi ay khafiif mukhafafuljabi wey awowgiisa magaciisa ama xarafkiisa laamtii way fududahayoo lama shedayo salaam baa la odhanaya wa huwa marka in la takfiifiyo laamta oon la shadinna alasaxu ka sixada badan weeye fii adildii kandi ninkan bukhaari u sheekay maxamed ibnu yuusuf la yidhaaho maxamed ibnu salaam baya la yidhah baan ujeeda ee dikandi nisbadiisu ay tahay bukhaari sheekhadiisa kaa mida isagana waxay raajax yeeleen oo sixo badan in waxa weeyaan laamtiisa la takfiifiyo la yidhaha maxamed ibnu salaam waana sheekh bukhaari khilaaftaa jira eg wahuwa alasaxu oo dadkood baa leh maye laamtiisa waa la sheegaya wahuwa alasaxu wabna abilxuqayqi laadii wado waila bna abilxuqayqi ninkaa yahuudiga ah ee waxa weeyaan salaam ibnu abilxuqayq la yidhaaho dagaaladiina laguma dilay taas mooyo isagana dee markuu axaadiista ku yimaadiyo siirada iyo magaciisu ma shadmayna riwaayo ma lahae laantiisa lama shadaye salaam ibnu abilxuqayq baa la odhan iyo wabna miskani haddii waxa weeyaan iyo ina miskam marka waan iska wada noosbisanaya nootii hore raacaya ibni iyo ibni haddii la yidhaha labadana caadi wey iyadana labadana way kuma dabdiyen waa dabdi labaad iyo ina mishkan layidha isaguna waa salaam ibnu mishkan layidhaha yahuudi ahaa oo isaguna asxaabta iyo siirada iyabuu ku soo arooraa waana la dilo oo dadkii dee muslimiintu ay dileen buu kaba mid ah dagaaladaa yahuudii lagu dilay oo odayaashoodiina kaba mid ah reer bani nadir kaasna laantiisu way shidan tahay mee way fududahay siday in badani kuba tagaan xasna xajarigana raajax yeelaan laakiin muxuu yihi sheekhu isagoo ibnu salax raacaya walashadu sida shuurowga badani fii ina miskam atashdiidu in la shido weeyo salaam laydhaah laakiin waxay kaa barhkood kula diidaan sida xaafid iyo shicirka wuxuu ku soo noqnoqdaa isagoo salaam uun la yidhaaho shicirkaa dee markaa ayuu kusoo noqnoqdaa marka dee mana la odhanayo waa daruuratul wajhi mar kastaba la odhan maayo marka asal waxa aday leeyihin taksiiska ee faclam ogow laakiin markood baa dee tan yidhi salaam walasharu atashdiidu fii axdalin wabna muxamed ibni maahidin wailaa salaama bna muxamedin ninkaa ina muxamed ibni maahid la idhaaho un mooye oo nin salaam ibni muxamed ibni maahid la idhaaho oo raggii bal markaa dabaraan iyo abudaalib iyo sheekhyadoodii kaba mid ahaa fakif ay fakifa jadahu maye fakif asmahu macnaha ijcalhu mukhafafan magaciisa waxaad ka dhigtaa mid fudud oo salaam un dheh salaam ibni maxamed ibni maahib leh aw amase waa sidii abudaalib ku dambiyo tilmiidkiisii ahaa aw zidhu ama waxaad ku siyaadisaa haan ha oo salaama taba dheh oo markaa uu ka baxaya laakiin laamta kolley way fududahay dabaraani oo isna tilmiidkiisii ahaa ayaa isagu magaciisa ka dhigay salaamata abu aalibna wuxuu ka dhigay salaam haddii salaam la yidhaaho kuwa horuu la mid yahe lasoo reebayo oo laamtiisu way fududahay lama sheedayo de haddii salaamo la yidhahna horta baabka uu ka baxaya laamta kolley iyadna u fududahayun aw amase zidhu haanta ibna muxamed buu u wadaa oo waxa weeyaan waa salaam ibni muxamed ibni maahib amase salaama ibni muxamed ibni muxamed ibni maahib weeye fakada saasaa ikhtilifa laysu khilaafay fiihi macnaa inuu ta leeyahay waa hadalku kaba cabiro salaamha laydhaha ina marka lagu joogsanayo ha ay noqone iyo in lagu daayo miimka uun lagu dhameeyo oo salaam inuu noqdo asmaagaa laba mid yahay intaas waa inta ibnu salaax sheegay wuxuu ihi markaa ciraaqi qultu waxaan idhi walilxabri ama lilxibri caalimkii waa ina salaamo waxa u sugan ibnu ukhtin nin kale oo u walaashi ay dhashay oo magacan laba yidhaaho taas baa uba sugan oo waa nin uu u abtiyahay cabdullaahi ibnu salaam oo walaashi ay dhashayba isagana salaam baa la ydhaha waana mukhafaf buu leeyahay kaasi kaasi waa uga sugan yahay ee khafif fudaydi kaas magaciisa isna fudaydi kadaalika sidaas oo kale waxaa waa ziyaado ciraaqi imaka halkani jaddu sayidi ninkaa nisbadiisu asayida ay tahay waa nin nisbadiisu tan ay ahayd kolleyna waxay dhahaanba waxa sayidi loo yidhi adugu waa haweeney asayida ay odhanayeen oo nin amiir ahaayo ama amiir almuminiin masajid la odhanaya walaashi ah walaashi ahayd buu wakiil u ahaayo markaasay asayidi yidhaaheen bal ninkaas isaguna awogii weeye waa markay nisbad noqoto kolley magaciisii oo dhan waqtiga igu yare waxaad eegan doontaan xagga hoose idinku dhan yahay ama idinkuba dhammaanayahay ninkaa isagu sayidina awowgii waa salaam isaguna waa fudud yahay wanasafi isaguna waa awow dheer oo mar dambe u abtirsiinta soo gelaya waa sheekhaa magaalada nasaf ama nisaf loo nisbeeyey taas isaguna waa awowgiisaa dambe weeyaan oo waa mar dambe u imanayaayo waxa weeyaan maxamed ibn cabad ibn isxaaq ibn maxamed ibn muusa ibn salam waa awow dambe oo abtirsiintiisu marka talaajinta ku timaada kaasna isagana laamtiisu waa isaguna waa nin dambe oo mutaakhire laamtiisu way fududahay bal saddexdaa iyadana kuwii hore aynoogu biirayaan bal markaa waxaa iyadudu ay taan khulaasadu salaam intiisa badani waa musaqal waxa laga soo reebaa ee la takfiifinaya salaam la aqrinaya waa intan culimadu ay noo soo ururiyeen oo rag riwaayo iyagu leh iyo rag dee culimadii un kaba mid ahayd dambe ay isugu jirto mid magiciisii ah ama magicii haddii mid awowgiiba ay noqonaysa ama awow dambabe laakiin bal salaam intaasaa la fudaydinaya waxa kale markaa markaad intaa iska aada xifdido ad intaa meel ku haysato magacyada kale badan ee kugu imanaya way badan yihiin ama guud ahaanba salaam unde saa ku dabdiso allah subxaana watacaala alam سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أنا أبيدني عمارة أكثري وفي خزاعة أكلي زكبري وفي قريش أبدا حزام وتحت الأنصار برا حرام في شام عنسيهم بنون وبباء في كوفة وشين واليا غلبا في بصرة وما لهم من افتنى أبا عبيدة بفتح والكنى في السفر بالفتح وما لهم عسل إلا ابن دكونا وعسر فجمل والعامري بن علي عصام وغيره فنون والعجام والزوج مسروق قدير مصور سواه ضم ولهم مصور ابن يزيد وابن عبد الملك وما سوى دينه فمسور حكي ووصف الحمال في الرواة هارون والغير بجين يأتي ووصفوا حمادا الخضابا عيسى ومسلما كذا خيابا وسلم يفتح في الأنصار ومن يكسر لامه فكأصله لحم ومن هنا لمالك ولهما بشار نفر بشار نفر بشار نفردا ببندار هما ولهما سيار نيب الحكم وابن سلامة وبليا قبل جن وابن سعيد بوصر مثل النازم وابن عبيد الله وابن محكم وفيه خلف واب شير أعجمي في ابن يسار وابن كعب واضمم يصير ابن عمرو أو أصير والنون في أبي قد نصير بسم الله الرحمن الرحيم معترف فيه مختلف فيه أيام كبشرني waxaanu dee markii aan ku soo jirnay labadii qaybood qaybtii hore oo labada qaybood ee aan sheegayno waxa weeye waa waxyaalaha bal aan dee daabidba lahaynee dabdi ay hoos gelaysaaba jirin ee laynoogu dabdin karaa taasi iyadu way fara badanta waxbay noogamuu soo noqon naqli iyo xibsi unbay taasi u baahanaysaa laakiin wixii dee hab dabdi loo samayn lahaa ee ruuxu intuu wax qabto ama wax loo sheego intaa intuu dabdiyo uu saa ku ilaashan lahaa ee uu markaas wixii ku kala imanayay dabdiyadaa loo sheegayna uu dabdin kari lahaa taas baa iyadna laba qaybood oo qaybi ahaaniyadu waa iyadoon kitaab khaas kuma aha ee ruwaaddaa si guud loo dabdiyaa oo markaa baabidkaasi ugu sugnaaday qaybna kutub gaaray ku khaas tahay oo waaba bukhaari iyo muslim oo kale iyo muwada oo soo raaca saddexdaas haddaba qaybta hore ee yar caam caamka ah ee ruwaadii si guud laynoo dabdi laynoogu dabdinayo hadda waa nin qayb markaa la gees laga koobi karo uun ama labada dhinac mid ahaan baa la koobaya labada cidaabugu meesha isshabahaya ama isku dhowo xagga iyo dhigaalku iskaga midkaa dhawaaqana isku dhow baa mid ahaan laynoo dambinayaa ama tiradiisii laynoo sheegay markaa qaybta kale laynooma dambinayo ama tirada laynooma sheegayo qaybta kalena way dambisantahe laakiin dee dadka intaa ka badnaanaya oo kolba qaybta yar ayaa adigu laynoo dhammaynayaa wixii ay ahaayeenba taas ayaan kuba jirnaa ama qaybta khaaska ah ee kutubta gaarkee saddexaa ku khaaskaa iyada qaybaha dambe casharkan ku arki doonaa ee weli qaybtii horaa socotaan marka wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala waqfir waxaad hoos dhowdaa cayna ubay bni cimaarata saxaabiga ubay bnu cimaara la yidhaaho magacan waalidkii cayntiisa hoos dhow oo cimaarata dheh cimaarata dheh marka waa dee ka baa oo kaas marka la eego gaar ahaantiisa isaga cayntiisa hoos dhow amaa wixii aan ubay ibnu cimaaro waalidkii ahayn iyada cayntiisu ma kasrisna kaas baa wax cimaaro la yidhaaho jira xagga marka la eego ruwaadda amaa wixii aan isaga ahayn intooda badani waxay ku yimaadaan cumaara ayay ku yimaadaan horta intaasaa u badan cumaaray kuga yimaadaan waxaana jira jamaaco adugu camaara la yidhaaho inta badan magacyo dumar u badan ragna ay la wadaagsadaan oo camaarana way jiraysaa cumaarana way jiraysaa laakiin markay dhaqooto cimaara magacan unbaa jire magaca gaar ahaan isaga xaqin markaad aragto waana saxaabiye saxaabiga iyada ha ku qaldamina cimaarata uun dheh wafii khusaacata reerka khusaaco la yidhaahna kariisun kariis baa ku sugan magacaas ee ka derweyneeyo ujeedadu ismi mukabara ka dheh khusaaca marka uu reerkaa yahay shaksigu ama reerkaa uu kaba dhashay iyo kariis bay la baxaan ama magacaasaa ku sugan eh saa ku dabdi kaydkan wuxuu sheekhu labada sadri inoogu sheegay laba magac ayuu inoo sheegay labadaa ka hore waxa weeyaan oo inoo kala farqinayaa laynoona dambinayaa bal horta cimaarata iyo cumaarata labadan walow camaarana meesha ay jirto siaan sheegay marka waxa uu leeyahay ruwaadiba hadda waa si guud oo kitaab khaas kuma ahaye ruwaadda axaadiista wariysa guud ahaan wax cimaaro la yidhaaho ubay ibnu cimaara jira cid kale ma jirto markaa taa markaad aragteed kutubta ku aragto kolley saxiixayna rijaashii maaha laakiin abi daawuud oo kaliya waa ku sugan yahay taa markaad aragto saxaabiga iyada cimaara ka dheh haddaad saas odhan weydo qalad markaa dhacaya ee cimaara ka dheh wixii aan saxaabiga ahayni ee horta inta badani waa cumaara ibnu salaxna kolley labadaasunbuu soo dhigtay laakiin waxaa kaloo jira camaara oo caynta la fadxiyo miintana la shado oo jamaaca dumara magacyadoodo xagga hoosena shaarixu inoogu tirinayo iyo rag aan dumarba ahayn adugu rag iyaguna magacyadooda abtirsiintoodaba haddala maguciye taasna way jirtaayo oo way soo raacaysahay bal horta jaanibka yari waa maxay cimaara ninkaasunbaaba jira isaga un ogow cayntiisa inaad kasiso waxa kale iska jir inaad cayntooda kasiso cumaara u badan waxaa dambana laakiin dee camaarana waa jiraan sadriga dambena wuxuu inoogu sheegay laba ismi buu inoo waxa weeyaan kala dambinayaay labada ismiyee jira waxa weeyaan ee ruwaadda iyagana kusoo noqnoqdaan waa kariis iyo kurays oo waa ismigan oo la takbiiriyo iyo isaga oo la tasqiiriyo magacuna waa magac carabi ay la bixi jirtay markaa waxay noqotaa ruwaadda eeg oo hadduu raawigani reer khusaaco yahay oo qabiiladaas quraysh uga horreysay maka gacan kuhaynteeda jurum uga dambeysay markii dambe quraysh ama qusayibaa kaba saaray laakiin degaankooda dhulkaa kama dheereen waana qabiilo kolley dadkii mandiqadaa degan oo islaamnimadka aada ula cola iyagu kolley intooda islaamteena way islaamen kuwada kala cadaawadaas may jahiline bal wixii dhulkaa jira rasuulka ilaahay kamay qarin jirin taamayntii jihaadadu socdeena haddaba qabiiladaa khusaaca la yidhaaho iyaga magacaas suuradaa leh haddaad ku aragto ee waxay taasna u baahantay inaad garanayso ruuxan qabiiladiisiyo cidda uu yahay aad garanayseen iyagu waxay la baxaan kariis bay la baxaanoo ismiga iyaga ku sugan reerkaasi waa ismi mukabara laakiin marka aanay khusaaco noqon oo reer cabdishams ibni cabdimanaaf oo de quraysh kaba mida bal reer cabdimanaaf kaba midana magacan laga helayo qolooyin kaloo carbeedna lagaba helayo ismigoodu waana dadka kale siday u badan weeye hurays bay la baxaan ee kariis lama baxaan marka raawige isagu reer khusaaca kariis dhe haddaad magaciisa aragto kullina waxaa la arkaa cidda ruwaada ee kamidiba inaanay aada u badnaanin kuwa kalena waxaad odhanaysaa furays dheh bal intaasuu beydkan inoogu sheegay sheekhu raximah llahu tacaala kollay sharaxana wixii dee jiray magacyo taas sheekhu si fiican buu usoo naqlinaya una soo dabdinaya xagga safxadan afar boqolaad mar uu sheegaya in cabdillaahi ibnu ziyaad la yidhaaho oo xagga hoosena leeyahay kolkol aabihii dayaadna waa la yidhaah oo magaciisa marka camaarooyinku kuway ku jireen camaaraa tirsiintiisu gelaya waana saxaabi isagu ayaa xagga hoose wuxuu ka qabtay laqabuhu lmujadir oo laakiin waxa weeyaan waxaa lagu yar kordhinaya halkaa daalshii dhibicda lahayd weeye oo mujadir ayaa la idhaahaa iyo daalkan muhmalada maaha waa naanays oo ninkaa reer beriyo kolay dikrina kule marka la eego kutubta siyaarta in waxa weeyaan dagaalkii beder oo kale ayuu dikri ku leeyahay khaasatan baan filaya dilkii abulbakhtari ninkaa la odhanayay oo markii hore rasuulku amray ama dadka u sheegay ninkaa inay hadday dee qabtaan un mooyaane bal aan la diline laakiin isaga ayay kii ka suurtogeli weyday dhinaciisa oo saxaabiga nooxa filaya iska hor yimaadeen adigu waa la dilay markaas dikri buu ku leeyahay kutubu siyar ama ibnu hishaam iyo keyrkiiba kollay ashcaartiisa qaarna way soo naqliyaan mujadir ayaa la yidhaha adigu daalkii dhibicda lahayd mooye daalkii mucjamada idintan uga sheegan kaban bal markaa wakti hooslow cayna ubay bni cimaarata ubay bnu cimaara cayntiisa waana cimaare ah isaga un baana jira wax cimaara aada ku ogaanayso wixii kale waa cumaara camaarana way soo raacaya waa labadaa waa kariisun kariis oo fii khusaacata khusaaca figeed ahaaday kabirhu takbiiriyo ama dee isaguna waa ismi mukabara ama waa kariisun fii khusaacata reer khusaacuu ku sugan yahay xagga dabdigiisa waxa tidaa aada la timaadaa kabir weye macnaa ismi mukabara ka dhigo kariis dheh wa fii qurayshin abadan xizaamu waftax fi lansaari biraa xaraamu wuxuuhi sheekhu raximah llahu tacaala waxizaamu xizaam fii qurayshin quraysh buu ku sugnaaday abadan daa'ibba ama waxa weye oo mujeedadu isagoon lafdiga dabdigaas ah xaada in la kasriyo za'na lagu dhawaaqa aanay isbedelayna taasi iyada guud ahaanba wixii magacaa leh ee quraysh lagu arkay uu xizaamun yahay si dee joogto ah oo dee laazima daa'ima waftax kordhow xadii halkaa dee kaa hore kasrisnayd inay xizaam buu ahaayo xadu way kasrisnayde xadaa horta kor dhow fil ansaari ansaar dhexdeeda markuu magacaasi ansaar ku sugan yahay ee uu ninkan magacan lihi way tacadudeen weliba ahusa ama magaciisa ha noqoto ama abtirsiintiisa ha gashe uu ansaar magacu yahay xadiisa horta ha hoos dhowina kor dhow biraa bilisyaani biraa maca isyaani biraa adigoo biraa-in kollay ra-da waxaa loo qasriyey wasanka daraadii bal fil ansaari hamsadeedna waa iyaduna waa la naqliya xarakadeedii laantaa loo naqlinaya hamsatu wasri bay isu bedelaysaa wasan ahaan haddaba biraa maca isyaani biraa-in adigoo ra- la imanaya halkii za-da oo markaa maxaad odhan oo waqul markaa waxaa tidhaahaa de adigu aad ku dhawaaqdaa xaraamun xaraam leh waa ansaar marka uu yahay bal laqadan kusoo laabi doonaa kale hadda eegan doontaan san yar laqdaya waxa weeyaan halkana waxaa labada ismi ee maanta laynoo kala saaraya waa xizaam iyo xaraam ayuu beedkan noogu kala saaraya marka iyaduna qolo ahaan baa lagu kala saaraay quraysh marka bal labadan qabiilo gaar ahaan muxus waayo carab kale oo xizaam la baxdaana way jiraan carab kale oo xaraam la baxdaana way jiraanoo magacu cidka laba kaloo kale waa laga helhelayaa ee markay ansaar iyo quraysh noqoto quraysh magacani waa xizaamun iyadaas alaan xaraam kuma sugno quraysh waxaa kaba midaba dee xakiim ibnu xizaam ibnu khuwaylid baa kaba mida saxaabiga mashhuurka ahaa oo waa kaa magaca quraysh kol hadduu ruuxu yahay ama shaksigan yahay xizaamun mooye xaram kuma sugna ansaar marka ay noqotana xizaamasal ahaan kuma sugna magaca suurada leh ee kaa isagu markaa muqaabilkiisii iyaga xaraam weeye cabdullaahi ibnu xaraam baa kaba mid ah shuhadaa uxud jaabir ibnu cabdillaahi aabihii xaram ibnu milxaan baa kamid ah anas oo shuhadaa beru macuuna anas ibnu malik absigii bal markaa adigu waxa weeyaan ansaar marka ay noqoto magacu xaraam weeye oo xadu way fadxisan tahay ra'na waay markay quraysh noqotona quraysh gaar ahaan ay noqotona magacaa suuradaali xisaab weeye labada qabiilo taasaan ku kala saarayna laakiin wuxuu markaa labadooda inoogu khaas yeelay haddii lasii yar kordhiyo dad kale oo bal quraysh aan ahayn oo xisaab la baxaysay ayaa jiro oo khaasatan waa dad degaankuna dhulkaas iyada dhawaa quraysh oo reer bini camr ibnu sacsaca iyo khusaaca iyo qolooyin kale xaraamna qolooyin kaleo tamiim iyo judaad iyo khafcam iyo markaa adugu qolooyin kale oo iyaguna xaraam laga helayaa jira ee labada reer markay noqoto waxay noqonaysaa xisaab iyo xaraam bay kala yihiin sheekuna sharxu waa fiican yahay eewaydun waa kaas walow ay u kooban yahay waa kaa inoo sheegay laakiin cibaara ku sugan wafii cudrata wabini fasara wahudayna wakayrihim waay khusaaco labadaba laga heliyo qolooyin kale kama huwa mubayanu fi kitaabi lamiiri wagayri sida kitaabkii amiirka iyo keyrkiiba lagu cadeeyey man ya tara alamiir hada tara amiirkana waa kiye kitaabka amiirku sheegaya la arkaynan soo aragnay oon soo aragnay markaas bal alamiir wuxuu kitaabkii amiirka iyo keyrkiiba arrinkani waa ku sugan yahay axsanta ibnu makula wey jamiil jidan marka waxa weeyaan waa ibnu makula ninkaase kitaabkana aynu shalayna markaan soo helaynay muctarifkii mukhtalifka aan lahayn bal marka la eego kutubtii ka dambeysay qaybamooye wixii ka horreeyay kitaabka ugu weyn oo mujalladaha toddobiya lagu madbaceeyey mucallimi taxqiiqi iyo tacliiqi waa ibnu makula ninkaa la yidhaabaa laftigan ama tanna loo yaqaanaa alamiir ma alamiir ibnu makula markaa jamiil haddaba wafii qurayshin abada xisaam waftax fi lansaari biraxm marka laqwadii wafii qurayshin ama wa xizaamun xizaam fii qurayshin quraysh buu ku sugnaaday abadan daa'imo iyagu magac kale ma jiraan waana suurada xizaamun baa la odhanaya waftax kordhow xa'dii halkaa xizaam xa'dii fil ansaari ansaar iyada dhexdeeda ansaar marka uu ku sugan yahay magacani ee uu ruux ansaara yahay xadiisa horta kordhow biraain maca ityaani biraain adigoo halkii da-da ra' laba imanaya oo markaa xaraamu waqul waxaa tidaahaa rafcadiisailaasan xaraamu markaa dabdigiisa marka doonayso aad doonaysa inaad ku dhawaaqdo magacuna ansaar yahay xaraamun xaraam leh شiشham cansiy binuun wabiba fii kufati washiin waliya haalaba marka wuxuu yihi sheekhu shishaami shaam waxaa ku sugan oo ama reer shaam ah cansiyun cansiyun binuunin ay xaal uu ku sugnaaday nuun oo jeedadu cayntu waan haysanaynaa ee halkaa xarabka caynta ku xigta isaguu nuun yahay taas wey waa bibaa-in fii kuufatin oo halkii nuunta weeye waa fii kuufatin kuufa iyada waxa ku sugan cabsiyun dheh cabsiyun baa ku sugan bibaa-in oo de isagoo halkii badee markaasi nuunta bedelkeedii ba isaga uu yahay xarabka caynta soo raacaya kollay bibaa-in qasradeedii waxa loo qasriyeyna waa wasankan daraaddeed washiinu shiin iyo waliyaaya oo kaba sii horeysa waliyaa-u iyaduna qasrigu waa markaa wasan uune iyo kaba sii horeysa oo cayntii dabadeed ya horta lala yimaado halkii nuuntiiyo ba-da siintiina shiin ay noqoto oo markaa waxay noqon cayntuna way fadxisantahe cayshiyun cayshiyun taas bay noqon iyo shiintaa iyo adaasna halaba waa magacaas dabdigaali galaba waa haalib noqdo wuxuu u badan yahay de eeg markaas de aynay dhammaantoodnama wada magacay lagaba helayo fii basratin ama fii basrata basra magaaladaasana waxaa dadkii degaya ma joogay waa waktiyadaa dee ruwaadde dadka u badani nisbadoodu ay tahay ee suuradan lihi cayshiyun taas bay tahay bantan baydkana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo sheegayaa oo inoogu kala saarayaa cansiyun iyo cabsiyun iyo cayshiyun haddaan wada egno dhammaan dhigaalka dee sibay u wada qormayaanoo horta ya-da ugu dambaysiya cayntu way mid nuunta iyo ba-da iyo ya-duna marka ay weliba dhex ku jiraan dhigaalkooda markaynu eegno arag ahaanne dhibcahan baa kala yar duwanye dhibicdii markan ka tuurna meesha weliba wakti baaba jiray waktiyadii ugu horreysay qur-aanka la qoray xataa dhibcahaasan kumay qornayn be sibay u wada qormaan oo xaggii dhigaalkii itilaaf baa ka dhexeeya laakiin dhawaaqii waa kuwan ku kala duwan xarafkana mid siintuna laba way ka dhaxaysaa mid baa halkaa siinta iyo shiin ay tahay siin iyo shiinna si unbay u wada qormaane waxaaba lagu kala saaraa un waa dhibcahan kolkol la dhici kara laga tegi kara laga boodi karo ayaa lagu kala saaraa marka maxaa laynoogu kala saarayaa bal beled ahaan walow intuba ay haalib tahay eenay ahayn wax dee saa fii qurayshin abadan xisaam uu ina yidhi iyo ansaarna ee xaram uu ina yidhi sa aanay ahayna kolkol iyadoo madiine la joogo nin kale laga heli karo oo nisbadii leh bal wuxuu leeyahy camsi waa reer adigu iyo man asalkoodii hor ahaa madxija deegaankoodu markii dambe shaam u batay markaa markuu magacu reer shaam yahay inta badan nisbadu waa alcamsiyo walow dee aan helayno saxaabigii daliilka camaar ibnu yaasir oo lagu tiriye reer kuufa markii dambe madiine laga tegay dee kuufa ayaa deegaanku ahaa haddana waa camsi isaguba isagoo dee nisbada aan ka helayno laakiin haalibkii maxay tahay shaam magacani hadduu yahay nisbadaa waxaad aqri alcamsiyo ayaad aqri reer kufa markay noqoto jilib aada u badnaa ama reer qabiilo dhan oo badnayd oo qadafaan qabiiladii balaadne ballaadinee la odhan jirayna qabaa-isheedii hoos imanaysay kaba mida oo reer cabsi la yidhaha baa jira carab dikri weyna ku lahaa jaahiliyadii oo kale bal xurubtii iyo dagaaladii daaxiskii qabre afartankaas noo socday xarbu daaxis oo qabraa dikri weyn ku lahaayo dee waxaaba reerkaa ka mid ahaa ninkii adigu macruufka ahaa ee shajaacada ku shuuroobay cantara waa reerkoodii oo reer cabsi ee aadna way u badnaayo marka kolley dagaaladaasan dikri weyn bay ku lahayn saxaabo markaa loo nisbeeya way jirtaa rag dambe oo qarniyadii dambe oo culimadii iyo musanifiinta see cubaydullahi ibnu muuse oo lahaa awalu man allafa musnadan oo loo nisbeeyaana way jirtaay bal qabiiladaasna way jirtaay oo reer cabsi baa la yidhaha iyaguna markii dambe dayna iyagu degaankoodii najdiye bay ahayde magaalooyinkii de la degay shaam iyo ciraaq iyo la degay halkii reerku u batay wuxuu ahaa ma magaaladii kuufa ayuu u batay bal markaa taasna waa kuufay degeen oo bal dee xataa masjid gaara ayay kuba lahaayeenoo aan filaya tajriidkii inaan kuba soo marnayoo xaggan kaga soo marnayna waxa weeye arrintii sacd ibnu abi waqaas kuufa markay reer kuufa kaba soo ashkatoodeen ee cumar cid soo diray bal arrintii hubsatay isagoo hadda meeshii xilkii kaba qaaday laakiin haddaan sii daba gasha masaajidii la marmarayay masjidkii dee ninkii ka kacay hadalka beentaa saxaabiga kaba sheegay masjidkii reer bani cabsi buu ahaa oo bal markaa dikrina xataa waa kaa kuba lahaa da marka wuxuu leeyahay kuufa marka ay tahayna degaanka waa gaalibune waa tanoo camaar ibnu yaasirba waa reer kuufo waa camsiye laakiin maxaa u badnaa haalib ahaa cabd waa kuwa xaafadnamee gaara baa lahaa masjid gaara lahaa marka iyadana magacu hadduu yahay reer kuufo ninku waxaad ku dee ogaataa ood ku dabdisataa cabsiyun ama alcabsiyu ama iyada basro oo kale nisbadan cayshiyo oo yidhaaheen baa dee barhkoodna waa qabiilo malaa in reer bani caisha la odhanayay kuwana dadka loo nisbeeye magacan la arkay waa haweeney caaisha bintu dalxat bni cubaydillah axad alcashara waa dee dalxat bni cubaydillah gabadh uu dhalay oo taabiciyada iyadoo koley dikri markaa lahayd aadna ugu shuhrowday malaa quruxdee malaa xadka baxa taas iyana nisbadu way tahayna waa la yidhaha qolo kale reer kale oo jirib kale oo mala iyadana in reer bani caisha la yidhahna nisbadu way tahe bal laakiin reer basrena waxa badnaa oo manaa degaan bay u ahayd oo badnaa dadka caynkaasa nisbadana alcayshiyu saasaad ku kala saari oo marka alcansiyuna waa reer shaam shaam buu u badan yahay waa qarib maaha walow sheeku cayshiga un qalabada siiyey laakiin saddexdaba weeyaan waa inta badan alcabsiyuna waa reer markaa kuufa waana qabiiladaha soo sheegnay waana iyadana haalib un cansiba wataa laga helaya sida camaar ibnu yaasir waxaa kaloo indeeyo iyadana alcayshiyuna reer basra ayay u badan yihin marka saddexduba suuradu waa mid eh waxaad ku kala duwaysaa ina kitaabkaa waa khada madbuciga dhacaye raawigu hadduu reer basra yahayna waxaad sii ogaataa alcayshiyu hadduu reer kuufa yahayna alcabsiyu hadduu yahay imaka reer shaamna alcansiyu taas waana haalib waa caamadooda waa intooda badan intaas buu loogu sheego markaa muxuu yihi fi shaami shaam waxaa kuba sugan cansiyun ayaa ku sugan binuunin xaala kawni binuunin isagoo nuun cayntiisa dabadi ah oo lagu dabdinayo fii kuufatin wa cabsiyun cabsiyun baa ku sugan fii kuufata reer kuufa ama kuufa magaaladaas ah bibain xaala kawnihi bibain oo halkii nuuntii bedelkeed iyadoo lala imanayo ba weeye washiinu shiin iyo waliyaa-u ya-ina halaba wuxuu haalib noqday aliftu waa lilidlaaqe fii basrata kolay basratin iyo kuufatin iyo waxyaalahaasi biba iyo waliya iyo intuba oo idanku wuxuu keenayo iyo fii basrata basra ayuu u haalib noqday lakiin waxaan leenahay isagu iyaanu sidaa haba yidhaahee sheekuna wuu odhan doonaa marka dambaba laakiin labada sharax labada kalebana iyaguna waa haalib uun maaha inayin asal ahaanba wixii laga helaa magaalooyinka inuu dabdigaasun yeelana waa haalib iyo sida badan weeye bal shaarixuna wuxuu sii yar kordhinayaa imaka adigu wixii hadale sii kordhinayo wayna eegan doontaan sida alqaysiyo oo kaleo laakiin inta badan waa ka duwan yahay oo waxa weeyaan oo inta malaa ishtibaah ma jiro xarafkii hore aad qaatee bal taasna halkaasaan kaga baxayna wuxuu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wamaa lahum ruwaadda uma sugnaanin maniktanaa ku kunyooday oo kunya ahaan ay ula baxay oo naftiiste u kunyooda ma kunya ahaan dee markaa ula baxay abaa cabidata abaa cabiidatina sarfigu waa wasanka daraaddeed abaa cabidata abaa cabiida cid loogu kunyootay maba laha bifatxin kordhow caynta la kor rabo isagoo kuba sugan ee markaa maxay noqon kol hadduu magacu aanu magac ahayn ee kuyo yahay dhammaantiiba ruwaadoo dhan iswada raaciyo ruuxnaan kaba soo reebeyne abuu cubaydata weeye taaba weeyaan oo halkana sheekhu muxuu inooguma sheegayaa waa cabiidata iyo cubaydataa laynoo kala farqin hadduu magac yahay cabiidata waa jira oo cabiidatu salmaani iyo ka kalaa kaba mid ah oo magac marka ay noqoto cabiidata waan helaynaa laakiin markay kunyo noqotay abu ay ka horeyso ruwaad oo dhan ruux abucabidata layidhaha kuma jiro ruwaad oo dhan iyo culimada abucabidata kuma jiro ee maxaa jira abu cubaydata oo markaa kunyooyinku si guudba abu cubaydata weeye guud ahaanba kunyooyinku ma jirto kunyo abu cabidata laakiin magac marka ay noqoto abicabid cabida wuu jira oo cabida wuu jira kaa imaka laguma kala saarayo ee waa kunyooyinkii oo ruwaada dhammaanteed baa abu cubayda weeye kunyadu hadday kunyaba noqoto suurada laakiin abu cabidata ma jiro waana dee dabdi yaro aada u sahlan dhibyarana ad ku dabdin karto waa haddaad aragta abuba inay ka horeyso iska jir waa ismi mustaqare ismi mukabara maaha un weye intaa weye oo wamaa lahum ruwaadi uma sugnaanin ruwaadi uma sugnaanin man shaksi igtana ku kunyoodo naftiisii u kunyoodo macna dee lamarkaas kunya ahaan ay uguba baxday abaa cabidata abaa cabida dhamaan baa suu daara qudni cadeeye halkan kasoo naqliyay keyrkiin ah waa abu cubaydata un kunyada jirta marka wuxuu yihi sheekhu walkunaa kunyooyinkii fi safri markay magacaa noqoto asafri bilfatxi kordhow ayay kuba sugnaadeen waxa weeye oo kordho bay ku sugnaadeen laakiin asmaadu way ka duwan tahayoo waa sukuun iyo reebniin ayaa jira iyada halkana muxuu inooka ina farqinayaa lafdigan asafr iyadna waa magacay carabi dee la baxday waxaa kaloo la baxday asafar oo fadi iyadna fadxisan tahay labadoodii baa laynoo kala farqina haddii uu wuxuu yahay magac iyada yahay iyo hadduu kunyo yahay baan kala qaadaynaa markaa kunyo marka ay noqoto oo kunyo noqoto maxaa la odhanayaa abusafari ee kunyo markay noqoto abusafri ma jiro ee abusafari baa jira oo fa'dii la fadxiya waa kunyo sadee markaa abusafar mashhuura saciid ibn yuxmid la yidhaaho oo kale markaas laakiin markay ismi noqoto oo waxa weeyaan iyada taasi waa ismi markay noqoto asafr waa jira asmi caadiya laakiin kunyeeg abu ay ka horeyso abusafar weeye saa saciid ibnu yuxmid iyo keyrkii ee ma jiro abusafri ma jiro intaas waa dabdi iska sahlan waana si guud maha kitaab gaara ruwaadii baa si guud loogugu dabdinaya oo marka wuxuu uhi walkuna kunyooyinku fi safri safr bacna magaca suurada ale marka ay tahay bilfatxi bifatxi lfaai weeye inasintu kolley way kor dhabantahe fa'da kordhowgeed buu ku sugnaaday oo abusafari weeye laakiin marka ay noqme waxa weeyaan noqoto ismi iyada markaa abusafri ma jiro ismi markay noqoto caadiya oon kunyo ahayn iyada waa la helayaa sukuunkii wama allahuma casal ila bnu dakwana wacislu fajumal buuli waa dabdi kalaan galay haddana wamaa lahum ruwaada uma sugnaanin casalun waa si malabka uma egaal magacii casalun ruux casal la yidhaahaaba uma sugnaanin ruwaado kuma jiro ila bnu dakwaana ina dakwaanun mooyaane oo ina dakwan unbaa wax casal la yidhaaha dadka ama ruwaadii iyo culimadii iyo ku jira wa cisrun ama waa muqaabilkiisiyo magac cisle la yidhaahaa fajmalun wa cisrun wa ama cisrun ama magaca cisle la yidhaaha fajumalun ay fakasiirun waa badan yihi kaasi jumal oo ujeedadu waa jamaacooyinna waa badan yaho kaasi waa wax badan maxaa halkana sheekhu inoogu sheegaya raximah llahu tacaala oo iyadna ruwaadii iyo culimadii laga helaya casal iyo cislin eeg taasi yihiin casal iyo cislin casal markay noqoto in weliba taariikhda iyo akhbaarta aqoon sare u lahaa oo se caskariya keyrkiiba ay wax kasoo naqliyaan dadkii asmaciyana laba kulmay ahaa oo akhbaariya ayaa casal ibnu dakwan la yidhaha ninkaasun baa jira wax casal la yidhaha guud ahaanba culimada iyo ruwaada casal kale ma jiro taas baa wax casal la yaal jira wa casalun huwa bnu dakwan anfarad waa la gooni noqday magacaas laakiin maxaa isaga muqaabilkiisa ah cislun oo caynta la kasriyo idinma xarakaysna waa saasna cislun weliba siyada suudi oo kale halkan isagu kan waa dee faaid kalley malaa faaida wadaayar leeyahy walaa nidhi halkan musalifka iyo mukhtalifka aad waxa u waasacsan oo dee kala baryan ka badan dheer alfiyada suyudi baa yar dheer markale halkan oo kale isagu waa casalun huwa bnu dakwaana farad ubu dhaa casal waa la gooni noqday ina dakwaano keliya weeye laakiin ismiga labaad ee muqaabilkiisii ma cislin ba ma muxuu yahay ma cuslin ba taas ama caslun ba kumay sugnayne halkan ziyaadadiisa ah uma dee faa'iidada ziyaadada inuu magacii labaadna inoo sheego uu leeyahy weliba badan yaho oo wa cislun fajumalsan waayo isagu intaa horunba adigu uguma sugnayd bal sharaxan eeka waalcaamiriyu bnu cali casaamu wagayruhu fanuunu walicjaamu marka wuxu uhi walcaamiriyu ninkii reer bani caamir ama caamir loo nisbeeyey ee ibnu caliyin ina cali ahaa casaamu casaam weeye oo magaciisa casaam baa la yidhaahaa wagayruhu ninka cali bnu casaam markaas waxa weeye cali bnu casaam cidii aan ahayn nin uu ma awow u yahayna waa magac uune waa isla mid wagayruhu isaga kayrkii fanuunu nuun markaas xarabkaysa sa'da bedelkeed nuun lagaba dhigo iyo walicjaamu xarabkiisa horeo dhibic loo yeelo kayr noqdo markaasi dee laazimaani fiihi dheh labadaa xaraf baa laazimaya oo waxaa iyada halkana weynoo markaa kala farqinaya casaam iyo hanaan eeg casaam iyo hanaan suuro keliyay wada leeyihin xaggii dhigaalka dhawaaqay ku kala duwan yihiin asalaamu calaa ashraf lmursaliin sayidina wamolana maxamed nabiy ilmiyi wcala alihi wasaxbi ajmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wazidna cilma yanfacuna wala tajcal fima calamtana wabalan calayna والcاamiriي بن علي cصاm وغayruه fnun واإعdاam kle abyada waa kuwaan shalay aqriyay markaa kuma lamay saafi wuxu uhi sheekhu raximah الlahu taعaalى والcaamiriyu ninkii adigu reer bani caamir ibn caliyin ayna cali ahaa casaamu casaam weeye وغayruhu ninka cali ibnu casaam ama waxa weeyaan casaam ibnu cali hayrkii adigu nin uu isagu u awooyo dee isaguna sida nin ku yimino waa jiraay oo isagana wuxun baaba la idhaha cali ibnu casaame kaa haddaba hayrkii imaya casaam cali bn casaam ibnu cali baa isna la idhaha saa kan ba casaam ibnu cali loo idhaha haddaba kaa hayrkii fanuunu nuun xarafkiisa dambe waxa weeyaan adigu maya xarafkan sa'da bedelkeed nuun oo halkaa lagu dabdiyo iyo walicjaamu dhibcayn dhibic loo yeelo xarafkiisa hore ee caynta ah oo markaa ismigu noqdo khanaam casaan buu kani ahaaye khanaam noqda taasi laazimaani fiihi weye wixii kayrkiya ninka ahaynba isagu khanaam weeye oo wuxuu markaa halkan sheekhu inoogu sheegayaa laba ismiyoo iyaguna asmaadii mu'talifka iyo mukhtalifka kaba mida labadaasna waxa weeye casaan iyo khanaan ka yari waa casaanka oo ninkaa uuba masalan uu inoo sheegay ee adigu ah casaam ibnu cali iyo nin kaleo isaguna sidiisun kuba yimo casaam ibnu cali la yidhaha xafiidkiisa ah waa casaam ibnu cali ibnu casaam ibnu cali waayo dabligu halkan buu inoo soo wadageli labadoodu waayo siun bay ku wada yimaadeen xagga magaciina waabay wadaagsadeen kuwaasaa wax casaam la idhaha ruwaadii ama waxa weeyaan ruwaadii si guud u jira wixii suuradaa leed aragto n labada ahaynba khanaam weeye markaa khanaam waa badan yahay waa ismiga badan oo waxa weeyaan laakiin casaam ayaa yar oo wataa laynoo dabdiyayo waxaa kaba mida dee labadan unbaaba laynoo sheegay iyagu isu awowga ah intaasuu beydkan sheekhu inoogu sheeg kolley beydka shalayna waxaan filaya inaan la qabeeyey marka marka mushaarixu sharxayo sadarka ugu dambeeye sharaxa intaanu beydka dambe bilaabin ayaa waxaa kuba sugnaa walaa nacrifu licasaamin alcaani halkaasi waxa weyan walaa nacrifu licasaamin athaani weeye athaaniye maaha alcaani welibana waalidantu alifta ziyaada ah ee waladan ismuhu cali taas wey walaa nacrifu licasaamin athaani waladan ismuhu cali intaas weeyaan waalidanna bedelkeed waa walad canina waa athaani وزوج مسروق قنير صغر سواه ضما وله مصور wuxuu yihi raximah اllahu tacaala naadimku wazawju masruuqin masruuq ibnulajdac haweenaydiisii iyo xaaskiisii adug bal haweenaydiisii iyo zawjadiisii qamiirun qamiir weeye oo magaceeda waxaa la yidhaha qamiir baa la yidhaha iyadoo ismigan la takbiirinayo qaaftu ay fadxisan tahay miimtuna ay kasrisan tahay saqaruu wasaqaruu wau iska qadaro waanay tasqiiriyeen siwahu siwa hadal ismi ismigan qamiir ee ah masruuq islaantiisii ah waxan u magacaa wixii ka soo hadhay oo dhan way tasqiiriyeen daman daa damin godaalku u saaxiiba xaaliya xagga horo dee kol haddii la tasqiiriyeyba godaalku waa imanaya waa iska ta'kiid ama idaaxun waayo dee tasqiirkaaba taa keenayay oo marka waxa weeye kayrkii wixii aan magacan ahaynba maxay yidhaaheen qumayr bay yidhaaheen marka halkana labada magacee sheekhu inoo sheegaye iyaguna ay tay inaan kala saarno on kala ogaana waa qamiir oo mukabara iyo qumayr oo musaqara ruwaadda si guud guud ahaan wixii magaca ku yimaadaa waa qumayr oo markaa la tasqiiriyo qaaftu ay damisan tahay waxaa laga soo reebayaa oo gaar ahaan loo xifdiyayaa qamiir oo ah masruuq ibnulajdac taabicigaa la odhanayay zawjadiisii lafdigan wazawju masruuqin zawjna rag iyo dumarba waxa luqada fasiixi ay tahay inaan ta la gelin oo qur-aankaba waata waxa weeye ku kuba timi oo uskun anta wa zawjuka oo kale iyo bal markaa alaswaaj oo dee jamacyadu ay u yimaadeen iyo waxay adigu bal qur-aanka luqadaa fasiixun baa dhacday luqad kalaba may dhicino labadooda midna adigu haweenaydana marka la sheegayo ta ma raa lama raaciyo waa zawjun imaka waa tiin haddaba wa zawju masruuqin masruuq ibnu lajdac zawjadiisii qamiirun qamiir weeyo ismuhaa qamiirun magaceedu waa qamiir iyadoo ah qaabka ay fadxisanto ama ismigu mukabar yahay wasaqaruu culimadu way tasqiiriyeen de waa wixii soo gaadhay arkeen oo wax kalaanay arag eh siwaahu siwaahduna waa siwa hada lismi weeye ismigan keliyeen hayno ee zawjada masruuq magaceedii ahaa wixii aan ahaynba ee isaguna laakiin suuradan ku yimaada way tasqiiriyeen daman xaala kawnihi daa damin mid godaal u saaxiiba xagga hore uu yahay laakiin waa iska ta'kiiduune saqaruuda inagu filanoo wixii aan iyada ahaynba qumayr weeye bal markaa taasna waa wax sahlan dhib yaraan aan ku dabdinayno waayo labadii jaanib mid ahaanba aada u kooban oo ruux keliya sidee ubay ibnu cimaaradii aan soo marno weeye kana markaad kaa keliya xafido wixii kale ishkaal kaagama imanaye ama kitaabka waa kuu xarakaysnaada mayaan u xarakaysnaanin qalad hadduu dhaco dee sanaad ogaan doontaayo qumayr un weeye wixii kale walahum ruwaadii waxa u sugan oy leeyihiin musawaru magaca musawar baa isna ruwaadda ku jira haddaba dadka lagu magacaabay way kooban yihiin ibnu yaziida ay wayusamaa bi hada lismi magacaa waxaa lagu magacaabaa oo magacaa lagu magacaabiyo ruwaadda guud ahaan ibnu yaziida nin ina yaziid la yidhaaho musawar ibnu yaziid la yidhaaho kaas waa lagu magacaabaa oo isagu bal markaa saxaabi ahaa musawar waa la yidhaah waxaa kale oo bal markaa waa saxaabi isagu saxbaa usugnaatay wabnu cabdilmaliki nin isaga oo kale oo musawar ibnu cabdilmaliki lyarbuuci la yidhaah isagu ka dambeeyeyna magacan waa lagu magacaabaa wamaa wixii siwaadayni labadaa ka soo hadhay oo musawar ibnu markaas cabdilmalikan dambe iyo musawar ibnu yaziidkaa saxaabigaa ka soo hadhay fa miswarun misfahwa miswarun miswar weeye xukiya fiimaa xukiya ama kamaa xukiya sii laynoo soo naqliye culimadii ibnu salaax iyo kayrkiiba halkan ay soo naqliyeen maxaa halkana uu sheekhu inoogu sheegay musawar iyo miswar waa laba magacoo iyadna kutubta inoogu sugan markaa waxa yar musawarka oo laba ninoo keliya ayay yidhaaheen way ku jiraan guud ahaanba ruwaadii xadiidka iyo cilmiga oo waa musawar ibnu yaziid kaahiri iyo musawar ibnu cabdilmelik lyarbuuci labadaas baa jira welibana in musawar ibnu yaziidka mooye musawar ibnu cabdilmalikan barhkood isagu miswarkan dambe kala mid dhigay oo tashi adigu aan shadinno waabay jiraanba laakiin wixii labada aan ahayn ee ka soo hadhay oo dhan magacaa kale dee suuradaa yeesha dabdigiisu waa miswar sida saxaabigii miswar ibnu makrama iyo baabkiiyo dadkii dee lamidkaah oo dhan oo macnaa jaanibka badani waa miswar sida saxaabiga miswar ibnu makrama laakiin jaanibka koobaneed adigu xifdiyaysaana waa musawarka oo labadaa nin ayaad ku ogaan wixii kaleba miswar baad ku dabdisan oo walahum waxa ruwaadii u sugnaaday musawaru musawar baa u sugan oo dee magacaas way leeyihiin ruwaaddu ibnu yaziida haddaba musawarkaa cidda lagu magacaabayna ibnu yaziida ina yaziid weeye iyo wabnu cabdilmaliki ina cabdimelik labadaas wamaa siwaadayni labadaa ismi wixii ka soo hadhay ee labadaa wixii aan ahaynba famiswaru fahwa miswaru miswar weeye miswarun xukiya kamaa xukiya sii laynoo soo naqriye culimadu ay noo soo naqriyeen labadaasna halkaasaan ku dhaafayna waa umuura aada isaga sahlan ee inooga baahan uun ee xifdi iyo faham fiican nooga baahan iyo inaan dabdino wawasafu alxamaala fi ruwaati haaruuna walgayru bijimin yaati wuxuu uhi wawasafuu way sifeeyeen oo sifo ayay dee sifo ahaan bay adigu uga yeeleen alxamaala bilxamaali bal anbadii wasafahu bidalika ama bikada waa dee bi baa inta badan sifadu ahaan jirtay ama alxamaala ay bilxamaali xamaal bay ku sifeeyeen fi ruwaati ruwaadda dhexdooda guud ahaan ruwaadda cilmiga xadiiska gaar ahaan haaruuna haaruun bay taa ku sifeeyeen walgayru isaga kayrkiina wagayruhu wixii aan haaruun ka ahayna yaatii waa imanaya bijimin jiin buu ku imanayaa bedela alxaa xadan bedelkeeda isagu jiin buu ku imanayaa halkana sheekhu raximah llahu tacaala wuxuu inoo dabdinayaa alxamaal waljamaal alxamaal waljamaal waliba waljamaalkaasna isagoo fudud oo miimta aan la shadin ee jamaal un la yidhaha se kolkan dee magacanagaba lala baxo jamaal la yidhaahna waa jiraayo dadkii waa laga helaya bal markaa wuxuu leeyahay markay ruwaadii buu imika ku qayday culimadii buu ka saarayaa kale oo dee rag kale oo cilmi kale ku shuhuroobay ama lagu yaqaanay oo aan ruwaadda xadiiska dadka ku shuhuroobay ahayn oo magac dee jama markaas xamaal la yidhaahaa sifa ahaanna ay u tahay way jiraane laakiin ruwaadan xadiiska warintiisa ku shuhurowday waxa kaba mid ah adigu in waxa ninka haaruun la yidhaaho oo muusa bnu haaruun waxa weeye waa nin macruufa isaga naftiisu oo jamaacadan axaadiisa wariya umuhaad kale intooda badan ba ay wax ka wariyeen horta bukhaariyo un mooye nin xaafida oo shahiira oo muuse bnu haaruun la yidhaahna aabihii weeye isaga haaruun ibnu cabdillaahi baa la yidhaha ninkaa waxa sifadiisu ay tahay maha magaciisi alxamaal waxaanay dee barhkood soo naqliyeen kollay qowl waxaa ka duwanna waa la soo naqliyey waa nin markii hore wuxuu ahaa bay yidhaaheen bazaaz sharaxay noogu sugan tahay bazaaz macnaa dharka iyo kuwan iibiyo weeye oo nin dharla ayuu ahaa halkaas baa shaqadiisu ahayd waa nin macaalima markii dambe ayuu zaahidayba oo intuu iska daayay bazaasnimadiiyo wixii ayaa wuxuu xamaal buu iska noqday waxa uu helo xamliga uu ku hela ayaanu dee nafaqadiisu ahayd barhkood baa yidhaah maye xamaal likatrati maa xamala min alcilmi baa xamaal loo yidhi calaa kulli xaalin bal inagu sababtii xamaal loogu magacaabay haddii dee ay bal aynan jasmin baa walow taa hore ay uga badan yihiin oo dee ay markaa taa hore ay raajax yeelaan wax adigu xamaal la yidhaaho ruwaadiya oo sifa ay u tahay inay magac ahayn isagaa ku ogaanaysa haarun ibnu cabdillaahi alxamaal welibana wasafuu buu kaba cabiray wuxuu kaga ixtiraazayaa ismi hadduu yaho magacii ruuxaba uu yahay taa dad baa la helayaa magacay u tahay oo saxaabadii qaarkoodna ay kaba mid yihiin oo waa xagga magaca ayuu kagaba ixtiraazayaa oo magacoodii imaka xamaal marka abyad ibnu xamaal oo dee reer maarib ahaayo